habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington waa habeen khamiisa bisha nofembar ee sanadka kana waa koob iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa aniga oo ah caasho ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah qarax ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo galabta ka dhacay magaalada muqdisho baabuurta amison oo meesha maraysa oo laba baabuura ayaa waxaa lagu dhiftay baabuur qarax kadib annaga meeshii wax dhacaysa waa la yaabnaba annaga hawada qof walbaa meeshay maraysay ee derbi ku dhigtay kadib indhayga waxaan ku saaray aniga saddexdii nima baabuurka saaray amison baabuur ka mida iyo baabuurka qaraxa oo googo'ay iyo ninkii baabuurka qarax watay oo meel ku dhacay sidaal banaadam
waxaa kale oo aad maqli doontaan golaha deegaanka ee degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose oo maanta guddoomiye doortay sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan munaasabadda lagu xusayey maalinta caalamiga ah ee afureenka ah oo magaalada hargeysa ka dhacday barnaamijkii wargeysyada xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka ugu yaraan saddex qof ayaa lagu soo warramayaa in ay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada amisom oo halkaasi marayey wararku waxa uu intaasi ku darayaa in qaraxa uu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala eegtay kolonyada amisom isgoyska banaadir gaar ahaan meel ku dhow xarunta villa baydhaba qaar ka mid a goobjoogayaal ka agdhowaa isgoyska ah marka uu qaraxu dhacayey ayaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdicasiis barrow waxa ay u sheegeen inay arkayeen ilaa iyo saddex qof oo ku dhintay qaraxaasi v o eda oo isku dayday uma suurtogelin in warka ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca ay ka xaqiijiso mas-uuliyiinta amniga qaraxa ayaa sidoo kale waxa uu kusoo beegmayaa iyada oo taliyayaasha amniga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ay safar dhulka ah ku tageen magaalada balcad kooxda taalibaan ayaa sheegtay in halista ay kooxda daacisha ku tahay dalka afghanistan sida hadalka loo dhigay ay hadda la xakameeyey inkastoo ay jiraan weeraro dhiig badan uu ku daatay oo dhowaanahan lagu dilay tobannaan qof afhayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa shir jaraa-id oo ku waxa uu ku sheegay in daacish aysan ahayn halis weyn sida hadalka uu u dhigay isagoo intaasi ku daray in lix boqol oo isugu jira xubnaha kooxda iyo taageerayaashooda la xiray tan iyo markii ay daalibaan la wareegtay gacanku haynta dalka bartamihii bishii agos waxa uu sheegay inay xitaa ay dhowr haweenah ka mid yihiin kuwa la qabtay kuwaas oo ay su-aalo weydiin doonaan haween kale daalibaan ayaa rumaysan in daacish ay tahay xag jir u ololaysa jihaad caalami ah halka iyagana ay yihiin kuwo qarankooda u halgamaya sida hadalka loo dhigay iiraan ayaa waxay wajahaysaa baaritaan cusub oo ku saabsan caburinteedii darnayd ee ay kula kacday mudaharadayaal mudaharaadyo ka dhacay dalka oo dhan sanadkii laba kun waa sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii iyada oo maxkamad london ku taalla oo ay soo abaabuleen kooxaha xuquuqda aadanaha ay arbacadii bilowday dhegeysiga markhaati furka qaraabada dadkii la dilay iyo kuwo kale oo la xiriira dembiyada lagu soo ogay dacwadda loo yaqaano maxkamadda caalamiga ah ee dadka ayaa waxa ay ka furantay xarunta shirka ee george house ee magaalada london hadafka laga leeyahay waa in la baaro gaboodfallada lagu eedeeyey iiraan oo ay ku jiraan dilka lagu eedeeyey ciidamada ammaanka ee boqolaal dada oo dibadbaxyaal ahaa iyo dhaawaca kumanaan kale intii lagu guda jiray mudaharaadyadii dhacay bishii nofembar ee sanadkii laba kun iyo sagaaliyo toban madaxweyne ku-xigeenka dalka waa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka kamala harris ayaa khamiistanna waxay kala qaybgalaysaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron xaflada ka dhacaysa dalka baris oo lagu xusayo maalinta xabad joojinta xafladaasi ayaa astaan u ah heshiiskii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo tobankii ay wada galeen quwadaha xulafada ah iyo jarmalka si ay u soo afjaraan dagaalkooda ee dagaalkii labaad ee adduunka harris ayaa waxa ay booqanaysaa faransiiska taasoo qayb ka ah dadaalka lagu hagaajinayo xiriirka xumaada ee u dhexeeya labada dal ee muddada dheer xulafada ahaa laanta af soomaaliga ee v o a ayaad degeysanaysaan si toos ay idinkaga imaanaysaa magaalada washington aan ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan saddex qof oo rayid ah iyo qof la aaminsan yahay in uu weerarka geystay ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho kaasoo lala beegsaday kolonyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada amisom faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da cabdicasiis barrow qaraxan oo loo adeegsaday gaari nuuca raaxada ah ayaa waxaa lagu dhuftay gawaari ay wateen ciidamada midowda afrika ee amisom oo maraya meel ku dhow isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin tirada dadka ku waxyeeloobay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa ah meel aad u mashquul badan oo ay ku yaalaan ganacsi badan sidoo kalena ay isticmaalaan gaadiid aad u fara badan qof goobjooga ah oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaya waxa uu indhihiisa ku arkay adaxan ulan maanta ku arkay xaafadda wada jira khaasatan istaal madiina iyo derbiga u dhexeeyo istaal banaadir kabacdii anoo baabuurrey baan caasi meesha ku xaraysanay oo naga hadlaysnay baan kala soo baxay baabuurta amison oo meesha maraysa oo laba baabuura ayaa waxaa lagu dhuftay baabuur qarax kadib annaga meeshii wax dhacaysay waa la yaabnaba annaga hawada qof walbaaba meeshii maraysay ee derbi ku dhigtay kadib indhayga waxaan ku saaray aniga saddexdii nima baabuurka saaray amison baabuur ka mida iyo baabuurkii qaraxa oo googo'ay iyo ninkii baabuurka qaraxa watay oo meel ku dhacay istaal banaadir kadib meeshii aniga waa layga soo kiciye aniga iyo islaan kale waa yeela waxaana la maxaadin gaaray intaan isii fiirshay waa fiicanaha dhacadaas xanuun kale maanta aan la kulmay hadda alxamdulilah shukr waan ka badbaaday aniga laakiinse meeshii argagax baa ka jiro dhibaato badan oo burbura maanta ka jirto meesha laamaha amniga ee soomaaliya iyo ciidamada midowda afrika midna kama hadal qaraxan ka dhacay magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay caasimadda soomaaliya ayaa ahayd mid ka nasatay qaraxyada ay waxyeelada ugu badan ay ka soo gaari jirtay dadka rayidka cabdicasiis barrow v o a muqdisho
magaalada baraawe ee caasimadda maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa maanta ka dhacday doorasho ay golaha degaanka ee magaalada dhowaan loo dhisay ay kusoo doorteen guddoomiye cusub wariyaha v o da mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan ka soo diray magaalada baydhabo golaha deegaanka degmada baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya ayaa doortay guddoomiyaha degmada baraawe waxaa xilka guddoomiyaha degmada baraawe ku tartamayey laba musharax oo kale ahaa liibaan abuukar cusmaan iyo cumar sheekh cabdi shafaana oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada baraawe siddeed iyo toban cod waxaa helay oo xilka guddoomiyaha degmada baraawe ku guulaystay liibaan abuukar cusmaan guddoomiyihii hore cumar sheekh cabdi shafaana wuxuu helay toddoba cod halka laba codna ay hallaabeen liibaan sheekh shuceeb oo ahaa agaasimaha waaxda xiriirka gobolada wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada waxaa ku tartamay cumar sheekh cabdi iyo liibaan abuukar cusmaan cumar sheekh cabdi wuxuu helay toddoba cod liibaan abuukar cusmaanna wuxuu helay siddeed iyo toban cod tirada codadka hallaabay waa laba cod aadaa u mahadsantihiin guddoomiyaha degmada baraawe ee golaha deegaanka cusub waa liibaan abuukar cusmaan guddoomiyaha cusub ee degmada baraawe liibaan abuukar cusmaan ayaa muujiyey inuu ku faraxsan yahay xilka loo doortay wuxuu kaloo muujiyey guddoomiyaha cusub inuu ka shaqayn doono nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelaha dega degmada baraawe waxaan marka hore uga mahad celinayaa codkooda sida kalsoonidaha ay siiyeen marka xigta waxaan hadduu ilaa yidhaahdo aan waxqabad iyo wada shaqayn buuxdo u ballanqaadayaa hadduu ilaa yidhaahdo xildhibaanada sharafta badan ee codkooda ii siiyey sida kalsoonida leh oo aan hagarta lahayn hadduu ilaa yidhaahdo waxaan marka hore ka shaqayn doonnaa insha allah nabadaynta degmada oo maxay ahayd baryahan dambo ay arrimo yaryar ka dhaceen hadduu ilaa yidhaahdo insha allah wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar ayaa sheegay inay tahay tallaabo wanaagsan caasimadda koonfur galbeed soomaaliya ee baraawe in loo dhiso golo deegaan kadibna hab doorasho uu ku yimaado guddoomiyaha koonfur galbeed waa degmadii shanaad oo lan dhisi golo deegaan yamayleahay baraaw nagadaas laakiin intaba degmada baraaw way ku kabeddelnaado doonte waa caasimadii dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya way kale ku kabeddelnaado doonte waa degmadii inka horreyti oo shabeellada hoose gobolka shabeellada hoose lan dhisow nidaamka golaha deegaanka oo bulshadaas ku dhex dooradayaan golaha deegaanka degmada baraawe ayaa ka kooban toddoba iyo labaatan xubnood koonfur galbeed waa degmadii shanaad oo loo dhiso golo deegaan maamulkana uu hab doorasho ku yimaado mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
weyse wanaagsan sanad waliba labaiyo tobanka bisha nofembar oo ku beegan berito waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee oofareenka maalintan ayaa loo asteeyey si dunida ay ugu istaagto dagaalka ka dhanka oofareenka xuska maalintan ayaa soo bilowday bishii nofembar ee sanadkii laba kun iyo sagaalkii munaasabada maalintan oo lasoo hormariyey loogana hadlayay khatarta iyo halista uu xanuunkani ku hayo caruurta da-dooda ee shanta sano ka yar tahay ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada hargeysa sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda ah ee magaaladaasi khadar maxamed cakulle xuska maalinta caalamiga ah ee cudurka oo fureenka oo lagu qabtay magaalada hargeysa ayaa waxaa ka hadlay xubno dhakhaatiira kuwaasi oo sharaxaad dheeraada ka bixiyey halista cudurkaasi inta badan uu u geysto haddii aan carruurta si deg dega loo geynin xarumo caafimaad agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan dogtor maxamed cabdi xergeeye ayaa u sheegay v o a in xuska maalintan looga jeedo in bulshada lagu baraarujiyo gaar ahaana waalidiinta maalinta oo fureenka adduunka aynu inaguna ka xusayno somalilan sanado badan aynu kasoo xusaynay waxaynu u xusnaa maalintani run ahaantii waa maalin muhiim ah oo caruurteenna muhiim u ah oo fureenku caruurtan oo ku dhacay dadka waaweyne oo ku dhacay laakiin oo fureenku waa mid ka mid a xanuunada amba dee liidi kuwa ugu horeeya ee ugu dhimashada badan caruurta yaryar gaar ahaan sanadaha hore shanta sano wixii ka yar isaga iyo shubanku waxay ku jiraan safka hore waliba isaga ayaa ka horeeya oo waxa uu dilaa caruur malaayiina sanad walba dunida oo dhan markaa waxaynu waxaa jiray qorshayaal iyo mashaariic ay waday wasaaradda horumarinta caafimaadku oo run ahaantii wax lagaga qabanayay xanuunadan oo fureenka waxaa ka mid ah in la tababaray dad aada u fara badan oo xataa dadka meelaha tuulooyinka a jooga dumar la tababaray si ay hore ugu gartaan marka ilmaha uu oofureenku hayo hooyadiina kala taliyaan inay si deg dega u geyso dhakhtar dawooyinna way bixiyaan oo way siin karaan mashaariicda caynkaasoo kale waxay hoos u dhigeen oofureenka maalintanna run ahaantii waa maalin aan dadka ku baraarujinayno muhiimadda ay leedahay oofureenku iyo in uu yahay xanuun ka mid a xanuunada aada u galaafta caruurta dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maxamed cabdi xergeeye waxa uu sheegay in xilliga qaboobaha ay ka mid tahay xilliyada inta badan xanuunkani uu la soo dirsa caruurta iyo xataa dadka waaweyn ugu dambayna agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa hoosta ka xariiqay inay ku rajo wan yihiin sidii somalilan magaalooyinkeeda gaar ahaana goobaha caafimaadka sida cusbitaalada waaweyn oo kale looga heli lahaa dhowaan tallaalka cudurka oofureenka waxaana run ahaantii muhiim ah in oofureenku uu yahay mid ka mida dilaayada ugu weyn wasaaradduna ay tahay meelaha ay xooga ay xoogga u saartay iyadoo iminka aanu mustaqbalka rajaynayno sidii somalilan ay u noqon lahayd wadamada tallaalka oo fureenka laga helo oo aanu iyadana iminka jaamacado waaweyn oo kuwa ingiriiska iyo hay-adaha caalamigaaba kala shaqaynayno sidii loo heli lahaa tallaalka ofureenka ooftu waxa weeyaan waa xanuun ku dhacaa neef mareenka gaar ahaan waxa uu ku dhacaa sambabka waxaan u keenaa ilmuhu inuu yeesho xumad aada u badan waxa uu yeeshaa inuu keeno ilmihii inuu naqaska soo tuuro oo uu hiinfaadho waxaa laga yaabay waxa uu yeeshaa inuu ilmuhu leeyahay qufac marka hore ah marka ay hooyadii aragto xumad xooga iyo qufac iyo naqaskii oo ilmaha qabanayo oo uu hiinraagayo waxa wanaagsan inay ogaato inay tahay jeni wareen ama oofureen isla markaa ay ogaato inuu ilmahani u baahan yahay daaweyn deedna ay xarunta caafimaad ama cusbitaal ha ahaado ama xarumaha hooyada iyo dhallaanka ha ahaato amba haddii aanay dee intaa midna geynayn meelaha brifatekaba haatee in ay hooyadii ay geyso meel ilmihii loogu gargaar caafimaad loogu fidiyo waxaa muhiima xanuunkani wuxuu leeyahay xumad xooga in caruurta xumadda laga jebiyaana waa arrin muhiima khadar maxamed cakule v o a hargeysa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
markanna waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan barnaamijka bandhiga v o eda oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dalka etoobiya iyo waxa keenay colaada maanta ka oogan dalkaasi xuseen barre aadan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan taariikhda dalka itoobiya iyo sababaha dhaliyey dagaalka ka socda itoobiya ayaa ka mid a dalalka ugu weyn uguna dadka badan qaaradda afrika waxaana ku nool qowmiyado kale isur duwan oo haysta diimo kala gedisan marka la eego taariikhda itoobiya waa dal aan la gumaysan sida dalalka kale ee afrika uu isticmaalku u soo gumaystay waxaa kale oo jira arrimo ay uga duwan tahay dalal badan oo afrikaan ah sida uu sharaxayo cadaawe suubane iid leh oo ah aqoon-yahan ku sugan dalka iswilan waxay u baahan tahay inaan dib u laabano taariikhda etoobiya si aan ugu iftihmino dhagaystayaasha kow etoobiya maaha dowlad qudri ah oo la sameeyey reer galbeedku sameeyeen waa dowlad iyadusi sameysay oo jiila xamaaraha oo miligu horkacayay qarnigii sideed iyo tobanaad uu sameeyey jiilkaasi waxay ku asaaseen jiil sareynta qowmiyadda axmaarada ah etoobiya oo dhan asaa kusoo gumaysteen kabacdii dowladii kale boqortooyada iyagoonbaa haddana haystay haymada iyo sareynta qowmiyadaha inka kalena shaqaale haayeen kabacdii dargii kabacdi markii la afgambiyey ee dowladii dalgiga afka dhulka ciidda loo daray ee tbrf dhulka qabsatay waxay sameysay etoobiya cusub etoobiya cusub oo ah etoobiya kalo kala qowmiyada oo loo sameeyey federalism qolo walba afkayga isku maamusho qolo walba deegaankayga maamusho xataa taargada ama lambarka gawaadhida loo kala bedelay ka soomaaliga soomaali lagu qorayay ka xamashika xamashi ka oromo oromo marka etoobiya cusub iyoiyoiyay ragga tigreega sameeyeen fikirkaasi uu fiicnaa laakiin waxay isku koobeen dhaqaalihii wadanka iyo awoodii taasi waxay keentay in kacdoon shucuubta etoobiya ugu badan oo oromadii kaga hortagaan iyakana sidii looga qaado marka awoodan dambe soo laabantay waxaa loo arkay inay tahay awooddii haymanada ahayd ee axmaarka sareynta axmaarka etoobiya mid qudhaata ah etoobiya calan qudhaata ah khatartaas markii la arkay ragganna ay arkeen inay jiritaankooga halis ku jiro waxay galeen dagaal ah ama waan jiraynaa ama waan dhimanaynaa taasi waxay keentay inay dagaal soo qaadaan etoobiya oo dhan hadda ay meelo badan qabsadaan deegaanada canfarta iyo axmaarkaba ay ismuujiyaan si ay u yimaadiin miiska wadahadalka ay yidhaahdiin awood jirtaan nahay etoobiya waxa iyo waxa iyo waxaas wadahadalka hadday ku dhammaan weydo dagaalkaas uu sii daba dheeraani hadduu daba dheeraadana dowladda etoobiya dhaqaalahaan uma awoodi karto waxaa laga baqaya marka inay wadanku u kalatus galo oo burbur ku yimaado dagaalkan iminka ka socda dalka etoobiya ayaa salka ku haya arrimo kala duwan laakiin sidee ayuu kusoo bilowday maxaana sabab u ahaa waxaa arrintaasi sharaxaya maxamed macalin oo ah aqoon-yahan ku xeleer taariikhda kuna sugan dalka etoobiya dabeecadda waddankan etoobiya ee taariikhdiisa siyaasiga waxa weeye waa taariikh dagaale taariikh horumarneed marna ma noqon mar kastana waxa weeye tiim kasta ama koox kasta oo waddanka qabsata taladiisa ama hogaankiisa siyaasadeed waxay la yimaadaan waxa la yidhaahdo political reform bay la yimaadaan ama dib u habeyn siyaasadeed markii uu yimiday abiy axmed laba kun sideed iyo tobankii wuxuu isku dayay inuu dhowr arrimood ku kaco arrimaha ugu muhiimsan waxay ahayd horta wuxuu yimiday isaga oo ku jira bahweyntii ama kooxdii la odhan jiray e b r d f iyagoo isla wada jiro oo madaxa ka wada ayuu isbedel ku yimiday ra-iisul wasaarena saasaa looga dhigay marka wuxuu la yimiday dhowr arrimood buu la yimiday arrimahaas uu la yimiday waxa ugu horeeyey taariikhda etoobiya markii ugu horeysay inuu majliska ama golaha wasiiradiisa isbedel ku sameeyo muddada soo jirayay golihii wasiirada horta wuxuu ka dhigay boqol kiiba kontonna haween buu siiyey boqol kiiba kontonna rag buu ka dhigay Eh, waxaa kale oo halkaa la eh, la sameeyey eh, dhinaca wasaaradaha xafiis aan weligii ethiopia lagu arkin oo la yidhahdo xafiiska nabadda oo maaragtay xafiisyo badan ama wasaarado badan oo jiray la hoosgeeyey ayaa jiray marka xafiiska nabadda maxaa keenay iyadna su-aal gaara weeye Eh, sidoo kale waxa weeyaan waxaa halkaas ka dhashay eh, maadaama e p r d f la wada ahaa wuxuu isku dayay inuu bedelo haddana hanaankii ama qaabsocodkii ururkii e p r d f e p r d f ta oo uu maaragtay nimanka tigreegu ay gacanta ku hayeen ama iyagu mas-uul ka ahaayeen e p r d f markaa waxay arkeen eh, tigreegu in lagu socdo iyaga oo maaragtay awoodii iyo taladii siyaasadeed ay wadanka ku lahayn laga sii fogeynayo waxaa intii usoo intaa usii dheer laba boos oo waaweyn ama saddex boos oo waaweyn oo maaragtay iyagu inta badan hayn jireen oo laga fogeeyey sida booska nabad sugid ee taliska guud ee nabad sugidda ethiopia taliska guud ee ciidanka ethiopia iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo inta badan iyagu ahaayeen saddexdiina waa laga fogeeyey waxay arkeen marka in halkaa hula ay ka banaanaatay uma albaabu kaga soo furmay albaab siyaasadeed uu kaga soo furmay oo awoodoodii ay haatay isku arkayeen ugu dambeyntii waxyaalo badan baa jiray runtii oo soo socday waxaa jiray doorashooyinkii baa la keenay marka xanuunkii ama caabuqii jiray dartii waa kii dib loo dhigay haddana dib baa loo soo dhigay iyagu waxay u arkayeen markaa dib u dhiga la khalad yahay sidaas darteed doorashadoodii bay qabsadeen waxayna u arkeen wixii ka dambeeyey dibudhig ee dibudhigistii dambe inuusan sharciyad lahayn baarlamaanka waddanka ethiopia inuusan sharciyad lahayn halkan waxaa ka sexday dagaal qanuuni ah ayaa ka yimid oo ah sharciyadda baarlamaankii waddanka ka talinayay markaa doorashay samaysteen doorashada ay samaysteen dowladda ethiopia waxay u arkaysay inuu yahay mid khaldan iyaguna waxay u arkayeen inuusan waddanku baarlamaan iyo dowladee ka jirin oo soo ay ku dhammaatay barnaamijka ay u arkayeen intaas waa hordhici waayo waxa weye waxyaalihii khilaafka keena ayaan in yar dib rabaa inaan ugu noqday ahay khilaafkaasi marka u yimiday dowladda ethiopia iyo dowladdii maaragtay dowlad goboleedkii tigreeg way kala go-een markay kala go-een dowladda ethiopia waxa ay maaragtay nimankii ku eedaysay oo ay maaragtay shacabka u sheegtay in ay ciidankii waqooyiga joogay weerar ay ku qaadeen waxay qabsadeen iyo waxay dileen ay ka dhigeen ciidankii waqooyiga joogay oo meelaha in ka badan toban kun oo ciidan ah ay gacanta ku dhigeen oo ilaayeen saas darteed afartii november laba kun iyo labaatankii waxaa qarxay dagaalkii u dhexeeyey dowladda iyo dowlad deegaanka tigre dagaalka etoobiya ayaa sanad jirsaday waxaana isweydiintu ay tahay sababta uu dagaalku usii daba dheeraaday waxaana sharaxaad ka bixinaya maxamed jibriil oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkan maraykanka dhowr siyaabood baa keenay inuu dagaalkan sii daba dheeraado number one raggada t a blefto marka hore horta maahayn rag dhibaatayaal waayo wadankan soddon sano ayaa xukumayeen dadka ugu maal badan bay ahaayeen dadka jawooyinka ugu waaweyn hayay ahaayeen sirdoonka wadanka wadanka ciidamadiisa gacanta ku hayeen resourceka wadanka gacanta ku hayeen marka inkastoo aada looga sifeeyey laakiin haddana weli way ku dhex jiraan oo kama maqna ama raadkii ay kulahaayeen baa weli caawinaya waxay siyaabaha imika dowladda xitaa emergencyga usoo rogtay taasaa kamid a taas waa hal waxaa kamid oo kale dowladda markii hore ama waxay isku dayeysay inay bal arrinka ay xal ku daydo iyadoo because pressure badan oo ka haystay gurubyadan beesha caalamka ka haysan lahaa arrinta xalka ha lagu dayo nabadeed ha lagu eego oo la bashargarinay dowladda taa lafteedu qeybba ka ciyaarta ka mid tahay saddexaad waxa siday igu muuqato aniga dagaalku markuu dee goosgoos noqdo ciidamada laftiidu ay kala qaybsamaan ciidamadan markii ay tigraygu dagaalku markuu bilaabay waa ogsoon tahay ciidamada ayaa kala qaybsamay markii la weeraray ciidamadii federaalka ee dhinaca joogay iyo tigray ciidamadii laftoodii baa kala qaybsamay markaa ciidamadii federaalka in in la qabto oo ay ka qaybsamaan ayaa dhacday oo ciidamad badan loo laayo taa lafteeduna dhibaato weyn bay xagga dowladda u keentay because ciidamada markii laftoodii la dhex galo ay qaybsamaan mashaakil baa ku jiraa marka isku soo waduuduub dhowrka saddexdaas arrimoodan ku dhigay iyo arrimo kaleba oo ay arrinta kalena ay noqon doonto xagga diblomacy kaloo ka socda xagga guud ahaan adduunyada oo caalamiga oo meeshan waxaa isku haya reer galbeedka iyo china waxaan sii dagaalka sii dheeriyay taasaa kamid ah reer galbeedku waxay rabaan jina inay ka saaraan meesha jina meesha influence weyn ku leh inay ka saaraan bay rabaan jinana kale siduu uga baxay way adag tahay because dhaqaalaha ethoobia aada buu u bedelay for the last twenty years gacan weyn buu ku leeyahay horumarka qeyb uu ka ciyaaray khaasatan infrastructureka taa lafteeduna beesha caalamka pressure weyn bay dowladda abiy axmed saartay waa sababtay uga soo horjeedaan imka tawan bay tahay iyagu interestkooga ayay eegayaan taasina waxyaalaha sii dheeraya kamid bay noqon kartaa khubarada u kuurgasha arrimaha siyaasadda ayaa walaac ka muujinaya dhibaatada ka dhalan karta dagaalka itoobiya haddii uu faraha ka sii baxo sida uu faahfaahinayo cabdicasiis saalax cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna nool dalkan maraykanka etoobiya waxay soo martay dagaallo kala duwan iyo isbedello ka dhacay dalkaas eh, iyadoo ayna isbedeladaasi iyo dagaaladaasi ayna u horseedin dalka burbur iyo dagaal sokeeye ee keliya ay geliyeen uun marxalad kala guura oo qoladii eh, dalka qab- eh, kusoo duushayuni ay qabsanaysay eh, xilkana la wareegeysay dunida caalamkuna ay fududeynayeen uun marxaladda kala guurka ay- inay maaragtay eh, si nabada ku dhammaato balse hadda xaaladdu waxaad moodaa inay aada uga duwan tahay eh, arrimihii hore Eh, t b l f oo dalka hore uga talin jirtay baa kusoo noqotay oo rabta xukunka inay dalka la wareegto iyagoo hadda eh, ay muuqato inay horumar badan ka sameynayaan dagaalka hadda ka socda etoobiya magaalooyin badan iyo goobo istaraatiijiyana ay qabsadeen eh, addis ababana ay hadda kusii siqayaan Eh, xaalad adagna ay geliyeen dalka eh, taasoo ay caddeynayso eh, dowladdu inay kusoo rogtay wadanka xukun deg dega En, ay ummadana etoobiyana ugu baaqday inay maaragtay ay isdifaacaan oo ay qoriga qaataan askartii xilka ka fadhiisatayna loogu baaqay inay maaragtay eh, dib ugu soo noqdaan shaqada oo dalka ay difaacaan Eh, arrintaas markaan eegno dhinaca haddana dhinaca kale waxaa jira t b l f inay maaragtay kala kulmayso mucaarado badan eh, oo aada u adag eh, dalka gudihiisa ka sokow dowladda etoobiya oo toos ula dagaalamaysa t b l f waxaa jira qowmiyado badan oo aan rabin ama raalli ka ahayn inay t b l f xilka kusoo noqoto iyagoo ka tabanaya dhibaatooyin badan xasuuq iyo maaragtay gumaad badan ka tabanaya eh, iyo inay xuquuqdoodii helin markii ay t b l f dalka xukumaysay saas darteedna ayna diyaar u ahayn ama ayna rabin in eh, xukunka t b l f kusoo noqoto Eh, qowmiyadahaasi eh, iyagoon raalli eh, taageero taageersanayn xukunka eh, abiy axmed ayay si- sidooda iyagu ugu mucaaradsan yihiin t b lf oo ayna rabin eh, inay soo noqoto sidoo kale waxaa jira eh, mudaharaad iyo ballaadhan oo ka dhacaya dalka gudihiisa eh, gaar ahaan caasimadda addis ababa oo malaayiin dadii ay isku soo baxayeen oo ay ku diidanaayeen in maaragtay ay t b l f eh, soo gasho dalka markaad eegto arrimahaas oo dhan eh, waxaa runtii soo baxaysa haddii ayna guuleysanin dadaalada wadahadalka loogu jiro in maaragtay uu xaaladda etoobiya ay faraha ka baxdo in qoomiyado iyo qoloqolo laysku dagaalo dagaal sokeeyana etoobiya eh, ku dhacdo En ayna ayna ka dhacdo sidii ruwando oo kale in eh, qowmiyado iyo qoloqolo laysku dagaalo oo laysku xasuuqo oo isirbeegsi uu ka dhaco ayaa maaragtay eh, halis u tahay haddii aanay dadaaladaas wadahadallada ay ay guuleysanin waayo eh, hadda qoomiyad waliba ma rabto in hadda xoog lagu muquuniyo sidii dhici jirtay Eh, qolo walba waxay rabtaa inay xuquuqdeeda helaan oo ay si dimuqraadiyada oo nabada eh, lagu wada noolaado beesha caalamka iyo hay-adaha caalamiga ah ayaa dadaal ugu jira daminta dagaalka ka sanadka ka socday etoobiya sida uu tilmaamayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain kuna takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah waddamada caalamka iyo ururada dowliga ahba waxa ay aragtidooda ugu horreysa tahay sidii laysugu soo dhoweyn lahaa darafyada siyaasadeed ama dagaalka uu ka dhexeeyo ee dalka etoobiya midda labaad waxa weeya sidii dagaalka loo qaboojin lahaa ee horta ay xabadi joojin u dhici lahayd kadibna wixii wadahadala iyo wixii xal ah loo raadin lahaa inta badan waxaa laisku raacsan yahay inaanan xabad iyo military iyo xoog waxba lagu xalin ee dhinaca nabadda iyo xasiloonida loo raadiyo xalka waxaa sabab u ah ama aragti u ah een aragtiyada kala duwan ee ka qaatay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa in maraykanku uu usoo diray een ninka u qaabilsan geeska africa in african unionku uu galay in wadamo badan oo caalamka ahi ay raadinayaan sidii nabad iyo xasilooni looga dhalin lahaa dalka etoobiya dagaalada iyo shaqaaqada kasoo taagnaa muddo sanadka ahna xal loogu heli lahaa taa waa mid guud oo laisku raacsan yahay inkastoon ogsoonnahay inay jiraan wadamo khaas ah oo aragtiyo siyaasadeed iyo interest iyo go- gooniya kale leh oo kala taageersan darafyada siyaasadeed taasina ayba sababba u tahay in dagaalku ilaa uu sanad soo gaadho oo haddii labada dhinac dhinac dhinaca t b lf dhinac looga soo jeedsan lahaa uuna dagaalkuba halkaa gaareen
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna oo laanta af soomaaliga v o a da si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington mar kale caweysin wanaagsan ah meel kastood naga maqlaysaan waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka haray idaacadda fiidnimo qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban ugu yaraan saddex qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa waxaa lagu soo waramaya in lala beegsaday koloonyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada amisom oo halkaasi marayey wararku waxay intaasi ku darayaan in qaraxa uu ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday kolonyada amisom isgoyska banaadir gaar ahaan meel ku dhow xarunta villa soomaaliya qaar ka mid a goobjoogayaal kaagdhowaa goobta isgoyskaasi uu qaraxa ka dhacay ayaa wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdicasiis barrow waxay u sheegeen inay arkeen ilaa saddex qof oo qaraxaasi ku dhimatay v o eda oo isku dayday uma suurtogelin in ay war ku saabsan tirada dhimashada iyo dhaawaca ay ka xaqiijiso mas-uuliyiinta amniga qaraxan ayaa waxa uu kusoo beegmaya iyada oo taliyayaasha amniga iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ay safar xagga dhulka ah ku tageen magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweyne ku-xigeenka dalka mareykanka kamala harris iyo ayaa khamiistan waxa ay kala qaybgalaysaa madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron xaflad ka dhacaysa magaalada baris oo lagu xusayo maalinta xabad joojinta xafladda ka dhacday baris ayaa astaan u ah heshiiskii sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo tobankii ay wada galeen quwadaha xulafada ah ee iyo jarmalka si ay u soo afjaraan dagaalkooda ee dagaalkii koowaad ee adduunka iiraanna waxay wajahaysaa baaritaan cusub oo ku saabsan caburinteedii darnayd ee ay kula kacday mudaaharaadayaal mudaaharaadyo ka dhacay dadka dalkaasi oo dhan sanadkii laba kun sagaal iyo toban iyadoo maxkamadda london ku taalla oo ay soo abaabuleen kooxaha xuquuqda maalintii arbacada ay bilowday dhegeysiga markhaati furka qaraabada dadkii la dilay iyo kuwo kale oo la xiriira dembiyada lagu soo ogay dhacdadan oo loo yaqaano maxkamadda caalamiga ah ee dadka ayaa waxa ay ka furantay xarunta shirka ee george house ee magaalada london hadafka laga leeyahayna waa in la baaro gaboodfallada lagu eedeeyey iiraan oo ay ku jiraan dilka lagu eedeeyey ciidamada ammaanka ee boqolaaladada oo dibadbaxyaal ahaa iyo dhaawaca kumanaan kale intii lagu guda jiray mudaharaadyadii ka dhacay dalka bishii nofembar ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo toban mar kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan dalka lubnaan ayaa mushkiladii ayaa ka soo wajahday xiriirka kala dhexeeya dalka sacuudiga iyo wadamada xulafada la-ah ee khaliijka kuwaas oo ay lubnaan dhaqaale ahaan iyo kaalmo ahaanba u baahan tahay muranka diblomaasiyadeed ee labada dhinac ka taagan ayaa waxa uu ka dhashay markii golaha wasiirada dalka lubnaan ay cambaareeyeen howlgalka militari ee sacuudiga ee dalka yemen waxaana arrintu ay salka la gashay hardanka u dhexeeya sacuudiga iyo ururka xisbullah ee ay iiraan taageerto del gavlag ayaa warbixintan uga soo diray v o eda magaalada cammaan maxamed cabdi xasan ayaa inoo soo jeedinaya
dowladda sacuudi carabiya ayaa eriday dinjirihii lubnaan ee dalkaasi fadhiyey islamarkaasna u yeedhay keedii bayruud waxayna joojisay alaabadii laga keenayay lubnaan kadib hadallo uu sheegay wasiirka warfaafinta ee lubnaan george kardaaxi in yaruun ka hor markii kardaaxi uu ku biray golaha wasiirada bishii sebteembar waxa uu difaacay kooxda xuutiyiinta yemen ee taageerada ka hesha dalka iiraan kuwaasoo tababar ka hela kooxda xisbullah ee lubnaan waxa uu sheegay in yemeni ay la kulantay waxa uu ku sheegay dagaal dibadda uga yimid arrintaasoo sida cad loola jeedo dalka sacuudi carabiya xulafada gacanka ayaa arrintaasi kaga jawaabay inay dinjirayaashoodii uga yeedhaan lubnaan kuwii dalalkooda fadhiyeyna ay eriyaan ururka jaamacadda carabta ayaa welwel ka muujiyey xiriirka sida degdega ah u xumaanaya qardaaxi waxa uu xubin ka yahay koox yaroo masiixiya oo gacansaar la leh ururka shiicada ee xisbullah ra-iisul wasaaraha lubnaan najiib miiqaati oo garowsan nuglaanta xukuumaddiisa ayaa qardaaxi ku booriyey in dareenkiisa waddananimo uu wax walba ka hormariyo sida uu hadalka u dhigay islamarkaasna uu xiisadda qaboojiyo dhinaca kale wadaadka madhabta katoliga batriark bishaara butrus saraaci iyo dad kale ayaa hadallada qardaaxi iyo diidmadiisa inuu socodsiilo u arkaa inay dhaawacayaan danta qaran ee lubnaan qardaaxi ayaa sheegay in hadalladiisan uu sheegay ka hor intaanu xilka dowladda qaban daniya khatiib oo siyaasadda falanqaysa kana tirsan macadka cisaam faris ee jaamacadda maraykanka ee magaalada bayruut ayaa v o a u sheegtay in dalalka gacanku ay khaatiyaan ka taagan yihiin awoodda ururka xisbullah uu ku leeyahay dalka lubnaan Mikati was hoping so much that the French would be able to like to twist the Gulf arm and get money from them. It's not about Qaddafi only, it's about dealing with this government that is miiqaati waxa uu in badan rajaynayay in faransiisku uu awoodi doono inuu dalalka gacanka dirqiyo lacagna ka keeno qardaaxi oo keliya ma aha ee waa la tacaalidda xukuumad oo ururka xisbullah awood ku haysto xisbullah ma oggolaanayo in qardaaxi iscasilo ilaa uu wax helo haddii qordaaxi uu si fudud isku casilo waxa uu ururku u muuqanayaa mid taag daran dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in miiqaati ay hor taalla hawl adagoo ah sidii uu dib ugu soo celin lahaa xiriirka waddamada gacanka ganacsiga iyo taageerada maaliyadeed ee lubnaan uga timaada dalalka gacanka ayaa mar lagu sheegay inay balaayin doolar gaadhayeen lubnaan isla taageero taas la mid ah kama fili karto dalka iiraan markabsiday faakihada rumaanka kaasoo gugii hore loo raray dalka sacuudiga ayaa keenay in la joojiyo dhoofintii geedkaas ee sacuudiga tegi jiray rumaanka oo laga beero dooxada biqaac ee ururka xisbullah uu maamulo ayaa shixnadii sacuudiga tagtay lagu arkay in rumaanka dhexdiisa lagu qariyey maandooriyaha kabtagon arrintaasi oo galaafatay dhammaan ganacsigii lacagta badan laga heli jiray ee khudaarta iyo faakihada amaba furutada lubnaan ee la geen jiray dalka sacuudi carabiya siyaasiga rugcadaaga ah ee kooxda duruusiyiinta lubnaan weliid jumbulaad ayaa ka digey in ururka xisbullah uu ka faa'iidaysanayo sacuudiga oo faraha kala baxa dalka lubnaan kaasoo dhibaato dhaqaale iyo mid siyaasadeed la daaladhacaya in faraha laga qaado lubnaan waxay xisbullah ka dhigaysaa mid xoog badan weliid jumbulaad ayaa arrintan sheegay maruu dhowaan la hadlayay wargeeska the national ee ka soo baxa imaaradda dubai dadka siyaasadda oo durasa ayaa arkay in ururada ay iiraan taageertay xisbullah iyo xuutiyiintu ay sidoo kale wax u dhimi karaan xiriirka laga yaabo inuu wanaagsanaado dhex mari kara sacuudi carabiya iyo iiraan
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayey haatanna waa xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban kusoo diyaariyey magaalada beledweyne
bartamihii bishii oktoobar saddex degmo oo ka mid ah maamul goboleedka puntland ayaa waxaa ka qabsoomay doorashada golaha deegaanka taasoo ahayd markii ugu horraysay muddo konton sano ah oo dadku ay u dareeraan inay soo doortaan ciddii hoggaamin lahayd haddaba doorashadani gogol xaar ma u noqon kartaa in afar sano kadib waddanka laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah qooxubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah siyaasi cabdikariin cabdulaahi xaanshi goley oo xilal kala duduwan ka soo qabtay dowladihii soomaaliya iyo nuurudiin bashiir xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada galmudug hadalka waxaa ku horeynaya cabdikariin goley xuseen dhaqane aad baad u mahadsan tahay runtii doorashada laga qabtay saddexda degmo oo ayl iyo ufayn iyo qardho waxay ahayd doorashooyin taariikhiya ummadda soomaaliyeedna konton sano ka bacdi bilow fiican u ah iyo kudayasho waddanka soomaaliya inuu soo maray marxalado kala duwan haddana dowladnimada aynu haysannaa ay tahay taasoo ay ku dhuuntaan runtii dad fara badan oo aan lahayn meel ay matalaan ama deegaanma aan lahayn ay u ololeeyaan ka in lagu haya waddanka marka waxay tanu daliil u tahay in laga baxo oo loo gudbo nmanfod runtii waxay kaloo arrintaanu tusinaysaa in maantayto dalka soomaaliya ay kaga dayan karaan iyo dowlad goboleedyada kale sida galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland iyo runtii banaadir oo iyada laftigeedu runtii qorshaheedu dhow yahay ay kaga dayan karaan oo horey loo socon karo oo dadka soomaaliyeed ay ku gaari karaan codkooda inay dhiibtaan taasay waxay u tahay daliil runtiina waxay ahayd opportunity fiican oo dadka soomaaliyeed gaareen Een, waanaad ogteen konton iyo afar goobood baa codbixintu ka dhacday afartan iyo siddeed kun oo qof baa la diiwaan geliyey oo codka ay dhiibteen runtii intii badnayd afartan kun ku dhowaad waxaa muuqanaysa xamaasad xoog badan oo dadka soomaaliyeed ay u hamuun qabaan inay mar un ka tillaabaan xuduuddan baas oo la dhex dhigay oo ah
waa waa waa mahadsantahay cabdikariin goley haye nuurudiin bashiir meesha la yidhaahdo ufayn iyo eyd iyo qardho puntland markii loo fiiriyana ma ahan in laguma qayban karo puntland markii soomaaliya loo fiiriyana laguma qayban karo Een, waxay ahayd ugu yaraan in laga sameeyo garoowe gaalkacyo iyo boosaaso oo markaas lagu qiimeeyo saddexda magaalo ugu waaweyn dadka doorashada ka qayb galay da- qiyaasta laga qaata halkaas in lala aado saddex tuulo oo yaryar laakiin laguma qayban karo puntland marka loo eego si guudna soomaaliya laguma qayban karo oo soomaaliya ma ahan ayada oo kale een, oo hal reer uu degan yahay hal maarata maamul ah saddex magaalo oo afartan kun ku nooshahay waxay u dhigantaa dadkii ka barakacay gurceel geedaha hoostooda haddii cod looga qaaday siddeetan kun ilaa boqol kun oo qof bay ahaayeen Een, haddii hadda la yidhaahdo galmudug oo kale cod ha laga sameeyo oo meesha la yidhahdo cadaado cawdaaq iyo gurceel min labaatan kun oo qof laga diyaariyo gudaheedana waa laga heli karaa haddaan dhusmareebna lagu qabanin gaalkacyana lagu qabanin meesha la yidhaahdo cawdaaqna lagu qabanin ceelbuurna lagu qabanin laguma qayban karo galmudug inay doorasho qabatay marka loo eego soomaaliya inteeda kale dhanka amniga ma ahan duruuf isku nooc ah oo laisku qiimeyn karo in meesha la yidhahdo koonfur galbeed iyo jubbaland iyo shabeellooyinka doorashooyin laga qabto een, dhulkaasoo na ognahay amni ahaan iyo dadkeeda iyo qabaa'ilku si ay u kala duwan yihiin iyo marka loo eego ufayn iyo eyl iyo qardho oo saddex tuulo ah hal reeruna degan yahay dadka laga qaaday codkana afartan kun qof ay yihiin oo sida uu dani sheegay uu yidhi kaarar baa lagu soo maaragtay yaa lagu ololeeyay aniga waxay ila tahay lagumana dayan karo oo hadda loogama dayan karo saddex tuulo in laga qaado cod waxay ahayd in la sameeyo saddexda magaalo ugu waaweyn puntland waxay ahayd in codka maaragtay si maaragtay een, qiyaasoo fiican loo sameeyo dadku ilaa iyo ay gaaraan boqol kun iyo wixii ka badan lagu qiimeeyo markaad dhinaca kale ka fiiriso deni oo diiday soomaaliya in laga sameeyo mid noocaasoo kale oo magaalooyinka dadka jooga cod laga qaado haddana asagu uu maaragtay rabay inuu ka dhigto olole ah qofka ugu horreeyey oo puntland ka sameeya codbixin noocaas oo kale ah inuu yahay isla asagii dibna uu ka mucaaraday uu yidhi kaarar baa lagu coodeeyey oo lagu ololeeyey een, una muuqata inaan mar dambe la samayn doonin maadaama asagii ku guuldaraysay haddii mar labaad inta lagu cesho ama codka si baalansi ah oo dhammaystiran oo degmooyinka kala fogfog iyo gobollada caasimadahooda laga sameeyo codkuna uu gaaro dadka puntland saddex meelood marka loo dhigo labo ama hal iyo bar waa lagu qayban karaa laakiin hadda sida ay tahay lagumana qayban karo cabdikariin goley waad maqashay hadalka nuurudiin haye dhankaada run ahaantii markii la fiiriyo een, annagu tira koob kamaana hadlayn laakiin waxaan ka hadlaynay dadkii isdiiwaan geliyey saddexda degmo suu doonaa u qaata asagu laakiin haddii maanta la yidhahdo gurceel hala tira koob waa wax kale laakiin haddii la diiwaan gelinaya dadka dee intii is- rabtabaa isdiiwaan gelinaysa ummadda meesha ku nool marka waxa weeye een, wax kastaba ha ahaato ra'yigiisa anoo ixtiraamaya walaalkay waxaa meesha ku jira ummadda soomaaliyeed kala duwanaansho waxa la yidhaahdaa ma jiraan wax isku qabiilahoo magaalo hal qabiil degaana adduunka ma jirto isagay midhaal la tahay qofkuna waxaa fiican me- waxa uu ka hadlaya inuu garanayo marka een, degaan kasta oo soomaali leedahay waa la wada degan yahay baydhabo dad reer puntlandaa degan buur xakab dad reer puntlandaa degan een, dhuusamareeb dad kala duwan baa degan garowe dad kala duwan baa degan gaalkacyo kadaalika marka asagu suu een, hadalka u dhigaya aniga ilama muuqata waxay ila muuqataa good example oo dadka soomaaliyeed ay gaareen waxaan loo socdaana waxa weeye een, doorashadii ummadda soomaaliyeed waxaan balaayadaa ku habsaday oo iyo oday dhaqameed baa soo xulaya maanta in jaanis loo helo in maaragtay laga gudbo waana laga gudbay runtii mana soo noqonayso ummadda soomaaliyeedna waa say ugu bilaabatay waana doorasho hordhaco ummadda soomaaliyeed la tijaaminayay waxaana soo baxday saddex arrimood kow in ummadda soomaaliyeed u ooman tahay inay ka gudubto nidaamkan saddex labo in ummadda soomaaliyeed ay si xoroo xalaala ay doorasho u qabsan karto oo iyadan cidna ku dhex jirin ay doorasho geli karto waa ta saddexaadee waxaa laga bartay in degmooyinka dhammaan ummadda soomaaliyeed ay oo konton sano ka hor ay ugu dambeysay doorasho ay u gudbi karaan oo four point five ay ka gudbi karaan marka saddexdaas waa caddahay haye nuurudiin
goley waa waa sax fikirka waa ku kala duwannahay waxa aan ka hadlayaa marka waxaa weeye dadkuna oo yar oo afartan kun oo qofa state dhowr iyo labaatan sano jiray oo maamul nidaamka ka jiray oo amni ahaana la fiiriyo duruufaha iyo waktiga ay haystaan iyo dadkii oo isku dad ah oo hal reer ahana la fiiriyo waktiga dheer oo ay soo jireen iyo dadkii oo isku reer ah iyo maaragtay dhaqaalaha iyo dekedaha iyo maaragtay canshuuraha iyo deeqaha caalamiga iyo dhinac kastana laga qiimeeyo waxay ahayd marka hore xilli hore in la qabto oo xilligan aysan soo gaarin toban sano ama dhowr iyo toban sano ka hor ay dhacdo haddii aysan dhicin oo aysan xilligaa dhicinna ma ahan khasab maaha inay dhacdo waxay ahayd maanta kale inay dhacdo sidaan oo kale laakiin waxay ahayd inuu dadkuna intaan ka bato isdiiwaanka iyo codka laga qaado magaalooyinkana ay magaalooyinka ka waawen yihiin kana kala fog yihiin marka taas intaas laga soo tago dhinaca kalena soomaaliya laguma qiimeyn karo oo soomaaliya hadee ma ahan intaas oo kale dad badan oo kale qabaa'ila iyo ururo maaragtay kale oo kale maaragtay hubaysan iyo dagaallo iyo ciidamo ajaanib ah iyo dadkii oon isu gudbi karin iyo waddooyinka oon qaarkood la mari karin maamulka hadda jira oo puntland ka jirana waxyaabihii uu ku diiday in soomaaliya doorasho qof iyo codol laga qabto duruuftaas laftirkeeday ahayd laakiin xataa puntland wax lagu qiimeyn kara ma ahan magaalooyinka waaweyn bay ahayd garowga oo kale dadka ku nool baan garan karnaa boosaas oo kale dadka ku nool baan garan karnaa gaalkacyo oo kale aan garan karnaa dadku waxay ahayd in meelahaas kala fogfog oo sentarada ah laga sameeyo haye cabdikariin waxaad moodaa dowladdan hadda uu hogaamiyey siciid cabdulaahi deni inay hadda ballanqaadkii markii la doortay oo uu ololaha ku galay in maaragtay waddanka puntland madaxweynayaashii hore arrintay gaari waayeen inuu gaarsiinaya inuu bilaabay runtiina hadda waxaan ka hadlaynay waxa weeye ummadda soomaaliyeed bilowgan u bilowday doorasho ahaan inuu yahay doorashadii ummadda soomaaliyeed kaga gudbi lahayd waxaan maanta jira bilow bay ahayd oo doorashada waxaaba loo qabtayba in laga ogaado ama dadku ay konton sano ka hor baa soomaalida ugu dambeysay codbixin iyo fikradba kamay haysan wacyigelin dhaqaalaha ku baxaya iyo inta wakhtigu la ekaa markii la fiiriyo runtii waxay ahayd waxaan la filayn oo aad iyo aad u xoog badan oo ummadda soomaalida oo dhan mahadisay iyo xataa international communitygaba marka arrintan waa arrin maaragtay isku tuurtuur leh ma aha waa arrin fiican oo ummadda soomaaliya haddana galmudug bay u gudbaysaa nuurdiinoo iska suga mar dhow haddii alla idma dhuusamareebiyay gaari doontaa haddii alla idma hirshabeelle haddana inoo gaari doontaa dhul badan oo galmudug oo amniyaa jiro doorasho laga qaban karo cadaada iyo dhuusamareeb iyo caabud waaq iyo guraceel aad hadda sheegaysid iyo gedi waa laga qaban karaa waana laga qaban doonaa haddii alla idmo marka dadkayeenaan meesha ku hayn dadka fikradda qaba ah wax walba boqolkiiba boqol dee adduunka kama dhacda boqolkiiba boqol laakiin waddan konton sano dictator iyo balaayo iyo qabqable la daala dhacay maanta inuu u gudbo oo heerkaa gaaro oo dadku saa usoo baxaan oo exambalkaas laga helo runtii waa guul la gaaray weeye marka haye nuurudiin keliya waxaanu ka hadlaynay waxaa weeye maamul intaas la-eg oo intaasoo sano jiray oo labaatan iyo dhowr sano jirsaday iyo marka la fiiriyo inta iyara uu maanta qabtayna wax isu miisaaman ma aha wax lagu caayi karo oo lagu dhaliili karana ma ahan marka soomaaliya oo dhanna waa ka jirtaa meel magaalooyinka inta magaalo ah magaalo walba gudaheeda dad waa laiskugu arurin karaa waana la samayn karaa laakiin ma ahan wax lagu qiimeyn karo soomaaliya oo dhan laakiin waqti bay qaadan doontaa oo amniga iyo marka loo fiiriyo duruufaha iyo dhaqaalaha iyo sida weli soomaalida loo kala qoqobay iyo sida ay u kala gogo-an tahay iyo maaragtay xaaladaha jiro oo dhan waynu iska garanaynaa puntland bal horta ha ku dayato degmooyinka kale ha kaga daydeen oo ha lasii wado oo bal horta puntland ha wada gaarto oo dabeyshu ha wada gaarto markaas insha allah ummadda kale oo soomaaliyeedna waa diyaar garoobaysaa sida loo kala horreeyo oo loo kala da-weyn yahay baana rabaa in loo kala hor labiste ma ahan maaragtay isku mar lama labisan karo galmudug way ka da-weyn tahay dhowr labaatan sane maraysaa weyqaan gaartay waxay hadda inay maaragtay ummadda kale oo dhan maaragtay guddiyo usoo dirto doorasho in iyadoo hadda maanta laba degmo lagu mahadiyo oo lagu ammaano oo maaragtay meel kasta maaragtay laga sheego waxoogaa waxay ku tahay dib u dhac cabdikariin goley ugu dambeyn maxay tahay tallaabada xigta iyo halka looga dhaqaaqayo tillaabada midaan xigtaa waxay noqon doontaa insha allahu tacaala in la soo gabagabeeyo toddobiyo afartanka degmoo hartay runtii ay ku jiraan kuwii eeda ahaa oo dad fara badan ku nool yahay runtii lana rajeynayo inay isdiiwaangelin tiro badan ay dhacdo oo malaayiin qof iska diiwaangeliyaan taasaa maaragtay hadda lagu dhiiranaya oo la gelayaa insha allahu waxaana noogu xigi doona taa markii lasoo gabagabeeyo dee soomaaliya doorashadii waaba u gudubtay markaa olready marka waxaa noogu xigi doona in ummadda soomaaliyeed oo dhan dhammaan gobolada ay kala duwan iyo isteedyada ay ka dhacdo doorasho insha allahu tacaala taas weye midaanu sugayno oo tan xigta tilaabada xigta taa weye dadka meelaha ku dhumaalaysta oo four point five-ka raba dadka inay ku hayaano degaamo iyo degmooyin iyo gobollo ay ka soo galaan aan haysanna ha ku kalsoonaadeen dadka inta badan oo degmooyinka iyo gobollada ka soo gelaya haddii aan la idmo iyaga eh, ummadda soomaaliyeed majority-ga mud- konton sano ka hor baa ugu dambeysay wax maamulaan marka arrintaas waa halkaas weeye tilaabada xigtaan anigu isleeyahay nuurudiin gabagabada waa waa kolley n- waa un kolley waa tallaabo hadda horey baa loo socday oo sida muuqata eh, waxbaa la bilaabay Eh, dhammaadkiina ma ahan bilow fiican oo hadda weyn oo aynu hadda maanta ku dayanaana nooma muuqdo laakiin waxaan rajaynaynaa en, sanadaha soo socda iyo xiliyada teeramyada madax madaxda oo had soo socda in maaragtay insha allahu ay noqon doonto waxyaaba meesha laga sii amba qaado En, soomaaliya waxaa ka jira dhibaato amni oo weyn baa ka jirta oo hadda maaragtay duruufaha iyo xaal- xaaladaha jira oo dhan hadda hortaagan insha allah waxaan rajaynaynaa teeramyada dadka hadda madaxda heer federaal ilaa heer maamul goboleed en, wax fiican ah bay qaban doonaan waana ku maaragtay mahadsan yihiin laakiin kuwa ku xiga iyo kuwa kusii xigaba waxaa laga yaabaa inay xoogaa culays ku keento arrintan laakiin in la diyaargaroobo wayna diyaargaroobeynaa ar- arrintaasina way socon doontaa insha allahu meel fiican baynu gaari doonaa waxaan rajaynayaa meel looga daydo kuwa hadda joogaayo oo laga sii qaado laga sii ambaqaado inay iyaguna geeyaan xaaladda intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasi ku dhaafaynaa haatanna waa xubintii wargeysyada waxaa wadajir halkan uga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaarta na dhegaysanaysaa meel kasta oo aad ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ay wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa xogayaha arrimaha gudaha britain haweeneyda la yidhaahdo briti batel oo taageertay inay booliiska london baadhitaan ku sameeyaan dhalinyaro kadib adbaxday safiirka israel jooga britain iyadoo markaasi khudbad ka jeedinaysay jaamacad ku taala magaaladan london dajiraha ayaa baabuur lagula orday iyada oo ay booliis badanna ilaalinayaan dad badan ayaa isugu yimid fagaaraha dhismaha ay khudbadda ka jeedinaysay tisibi hodafeli oo ah danjiraha israel u fadhida britain muuqaal laga duubay goobta ayaa waxaa laga arkayaa danjiraha oo gacanta ku haysata ubax oo ay ilaalada gaarka u ahi ay gaari kula ordayaan halka qaar kalena ay joojinayaan dad dhallinyaro u badan oo ku orinayay qaar ka mida dadkan ayaa ku dhawaaqaya hadallo ay ku durayeen israel qof ka mida dadkii ku dibadbaxaya ayaa aada ugu dhowaaday danjiraha sida booliisku ay sheegeen xogayaha arrimaha gudaha ee britain ayaa qoraal ay barteeda twitter-ka ku qortay ku sheegtay inay aada uga xumaatay qaabka loola dhaqmay danjiraha waxay sheegtay in aan britain meelo uga bannaanayn nacaybka yuhuudda siina wadi doonto wax kasta oo suuragal ah oo ay bulshada yuhuudda uga ilaalinayso cabsigelinta dhibaataynta iyo xadgudubka batel ayaa intaasi raacisay in ay la xiriirtay danjiraha booliiskuna kiiska ay ku jiraan danjiraha ayaa iyaduna falastiin ay sheegtay inaanay u joojin doonin cabsigelin iyo rabshadaha lagu sameeyo iyada oo bay tidhi dowladda israa'iilna ay meel kasta u diri doonto wakiiladeeda xogayaha waxbarashada britain nadiim sahawi ayaa isaguna muuqaalka dhacdadan waxa uu ku wadaagay baraha ay bulshadu ku kulanto isagoo sheegay in muuqaalku yahay wax laga naxo aadna uga xun yahay sida loola dhaqmay danjiraha wasiirka bariga dhexe u qaabilsan britain ayaa sheegay inay qiimeeyaan dood furan iyo mudaharaad nabad ah dhaqanka gardarada iyo hanjabaada ah ee lagula kacay buu yidhi danjiraha britain u fadhiya israa'iilna ma aha wax la aqbali karo waxaa la sheegay inuu danjiruhu sagaashan daqiiqo khudbad ka jeedisay goob ay arday badani ku sugnaayeen su-aalo la weydiiyeyna ay ka jawaabtay wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee the daily sabax ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda azerbaijan oo talaadada toddobaadkan si xoog ah u dhaleecaysay booqasho aan loo ogolaan oo wasiirka difaaca armeniya uu ku booqday deegaano ka mid ah azerbaijan iyada oo ay ku tilmaameen daandaansi military iyo mid siyaasadeed qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga azerbaijan ayaa lagu sheegay in wasiirka gaashaandhigga armeniya arshak karabetyan uu si aan sharciga waafaqsanayn ku booqday deegaanka azerbaijan ee ay sida kumeel gaarka ah ugu sugan yihiin ciidamada nabad ilaalinta ruushka azerbaijan waxay sheegtay in booqashada mas-uulkani ay ula kac ahayd laguna beegay sanad guuradii koowaad ee heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee ay kala saxiixdeen ruushka azerbaijan iyo armeniya falastiin ee azerbaijan ayaa sheegtay inuu mas-uulkani gudaha u galo dhulkooda oo uu shiro la yeesho kooxo si sharci darro ah ugu dhumaalaysta deegaankaas iyo muujinta aragtida ku aadan diyaar garowga dagaalkooda waa daandaansi milatari iyo mid siyaasadeed azerbaijan ayaa sida uu wargeysku daabacay ku eedeysay armeniya in ay jabisay qodobada bayaankii heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee iyaga ay la galeen ruushka iyo armeniya waxa aanay khalkhal gelinayaan ayuu yidhi xasiloonida gobolka wasaaradda gaashaandhiga ee azerbaijan ayaa waxaa kale oo ay sheegtay in halkii ay armeniya ku qanci lahayd dagaalkii afar iyo afartanka caanamaal socday ee lagaga adkaaday deegaanka karabakh ay aqbali lahaayeen xaaladda juqraafiga ee cusub ee gobolka kana shaqayn lahaayeen sii xogeynta nabadda iyo ammaanka gobolka hogaanka milatariga armeniya in ay isku dayayaan inay sameeyaan dhaqdhaqaaq militari oo aan u wanaagsanayn wargeyska ka soo baxa britain ee the independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa waaxda guriyeynta britain oo sheegtay in ay weli la tacaalayso inay gurye u hesho kooxdii kubadda cagta gabdhaha qaranka afghanistan oo iyaga iyo qoysaskooda laga soo daadgureeyay afghanistan markii ay daalibaan qabsatay laamaha guriyeynta ayaa sheegay in aanay haynin guryo ku filan gabdhahan iyo qoysaskooda gabdhahan ayaa wargeysku waxa uu daabacay inay ku xaniban yihiin afghanistan bishii sebteembar oktoobarna waxaa soo qaaday ururka fifa email si qarsoodi ah dibadda ugu soo baxay oo ay dirtay kabtankii hore ee kooxda kubadda gabdhaha ayay ku sheegtay in dowladda hoose ee magaalada liidis oo ku taala waqooyiga britain ay diiday in ay guriyeyso boqol soddon iyo labo gabdhood oo kooxda oo ay ku jiraan soddon iyo labo da-dooduna ay ka yartahay labayo toban jir qoysaskooda iyo tababarayaashoodaba gudoomiyaha ururka kubadda cagta ee magaalada ladies oo ku taala waqooyiga dalka britain ayaa sheegay in ururkiisu uu hablaha oo dhan siin doono mustaqbal nabad ah oo wanaagsan isaga oo ku ballan qaaday inuu dhammaantood uu ku dari doono kooxdiisa dowladda iyo laanta socdaalka britain ayaa ka shaqaynaya kumanaan kun oo kiis oo magangeliyo doon ah tan iyo intii ay taalibaan qabsatay afghanistan bishii sideedaad ee august qof ka mid ah dadka gabdhahan hawshooda ku jira oo gabadha ugu yarna ay tahay laba iyo toban jir ayaa sheegay inay hablahaasi soo mareen dhibaato ku filan ilaa iyo intii ay kasoo baxsadeen taalibaan in iminkana marka ay britain yimaadaan oo ay kusoo beegan yihiin maanta ay la kulmaan qaskani ay tahay dhibaato hor leh intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo anigoo cabdixaafi daawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilahay raalli ka noqdo aniga iyo falastiinba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan yihiin cabdixaafid cawil ismaaciil iyo falastiin axmed iimaan oo wargeysyadahi waxa ay qoreen nala socodsiinayay gabagabadii idaacadda ayaan kusii siqaynaa haddaan mar kale idin xusuusiyo ugu yaraan saddex qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dhowr kalena ay ku dhaawacmeen qarax galabta ka dhacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho qaraxa ayaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday kolonyo baabuura oo ay wateen ciidamada amisom oo halkaasi marayay qaar ka mid ah goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in ay arkayeen saddex qof oo qaraxaasi ku dhimatay guud ahaan idaacaddii caawar intaas ayay ku dhan tahay waxaa idinla socodsiina anigoo ah xaashi ibraahim aadan dhinaca farsamadan waxau ahaa maxamed cabdi xasan sandheer intaan mar kale kulmayna sidaas iyo nabadgelyo